looyay markaas sagaal baana ku dhacday sagaal baa ku dhacay xabadoo oo baadii saga- saraxa uga dhacday sagaal oo sagaalkuba xagga u baxay markaasa inta la jiidiyey sar halka taab dhiyo lagu shubay bagaaraan bagaaraan bagaaraan ma walaalkaadu waa mise ninki rasiidka ugu waa walaalkay ninkii lahaa qaada war qaada warqaada qaada weeye oo dib u- goortii iftiga lay saaray dib u- dagaalkii dib ugu noqday
ayr waxaan ku weydiiyey Eh, dagaalka intiisa kale Mm.
maxaad kala socotay
ma- maanta maalinka koofil sidii loo dilay iyo dagaalka intiisa kale sidii laysugu jabay iyo sidii lees- lisu garaacay lisu garaacay dagaal jidbaari barqadii miyay ahayd xagga waa dulmadoodaa sokee burca ka sokaysa waktigan sheegay barqadii miyay ahayd libdhadooda soo baxdaan isqabsay aroortii libadhooda waa soo baxday casarka markay meesha hartiisa laga dhisay maarte aa sayidka malaydha koofil Ah, meesha Kofi, daata- ah, ah, ah.
daata cad aa dulmadaba waa maarte waa aragna waa aragna ha meeshiisa meesha kuudka ay uga dhiseen Baa- baa raga yidhi xoolahan marin waddada marin kari mayno ilaa waa jiifaaray markaasaa saddex nin baa diiday saddexda dhulbahanka oo maxamuud kiraaji agaadad moorxadi warsame Warsame cali duulani xirsi caartan saddexdaasaa diiday in waddada in in buurtaa la mariyo markaasay la dhaceen xoolihii waddada eeg koofil waa kaa oo waa yaallaa halkaasuu yaal halkaasaa xooluhu maraya halkaasaa xoolihii la maraya walley waa ku tuntaan saasay ugu tuntaan markaasaa dhaawaca yagii lasa- saddex boqol iyo konton nin oo dhaawaca oo awrtii la saaray la dul hogji oo la yidhi xooluhu way iska qulqulayaan waxaa wada waran leh lugtii iyo wixii ciidan ahaa oo nool ahaa oo dabal ahaa baa ho- hogtay meeshii meydkiisa dushiisa maydkiisii hoganaya lugti lug- waxaa la gooyey gacanihii waxaa la gooyey qoorihii rakuubtii baa laga lulay madaxii baa la gooyey eeg halkaasay jiifaan oday waa adoo kale oo halkaa jiifo halkaasaa xooluhu marayaan walayana xabadu riday wixii noolaa iyagana annana kuma ridno iyana ma rida waa mayd jiifa iyo kii noolina waa iska waa jiifa waa mayd jiifa
daraawiish saddex boqol iyo konton baa ka dhimatay saddex subaxa boqol iyo konton baa subaxa go-ay saddex boqol iyo kontonna waa ka saddex dhaawacday boqol iyo lixdanna waa dhimantay saddex boqol iyo kontonna waa nalku qaaday oo ingiriis ingiriis meeshay nafar kama laaban meeshay wax kagama laha mid saddex bay yihaadeenoo labana gooday midna gacan baa lagu yugtay waa carir
kun iyo lix boqol iyo toddobaatan
ma iyaga waxba- ma iyagii waxba kamaba hadhinba waxbaba kama hadhin adeer waxaan ku weydiiyey koofil xabadda uu u dhintay ninkii ku dhuftay ma la yaqaanaa mise waxay ahayd xabadaha la iska ridaayey cashiirada baa ku dhacday midood baa haleeshay ma wax sayidkii sayidkii meeshii joogo Ah, mise waxay ah tahay ah, sayidkii wuxuu yidhi baa la yidhi ah.
ninakii nin hoos yimid Ah.
baa dilay cawlga cawlgaabi
ninka maxaa la ohan jiray cawlgaabi isaguna goobtiibu ku dhintay isagoo waa ag hoos baa wuxuu dilaa weliga kan Ah, marka dhaawac buu ku dilay miyaa ma dhaawac buu yaa ma dhaawac buu ku dilay cawlgaabi cawlgaabi kowgii nimin askartiida nin askartiida ah.
oo la yeelo la yaado fadaalo golongol fardaalo golongol Ah.
Ah, oo maxamuud garaada Ah.
wuxuu yidhi ah.
ninkii waxaa dilay xirsi carta cirsa artan baa dilay.
wuxuu yidhi as- isagoo askartu ahaa wuxuu yidhi waxaan arkay isagoo ka soo kacay xero ee daraawuustii isaguna midna askartu ahaa midna daraawuusta wuxuu yidhi berigii hore ee soomaalidu isku dhammayd baanu isku filahay waana isniqay wuxuu yidhi markaasaani baa oo ninkaasoo xirsi cartan u ekaa kacay raggana weligii wuxuu ka diriijiyey qoorta way waxaan arkay xirsi cartanoo kacay yani wallaahi ninkaas waa xirsi jeer lade waa ninka la- waa ninka kooraha aabbihii saaray dhuurta Mhm.
dhuurta Ah, waa ninka aabbihii saaray kooraha mhm, good.
Je- Cartan- cartan boos.
cartan boos waa ninka dha waa ninka cartan boos baa dhalay oy markaasaan wallaahi weyna cartan boos waylaysay xabadii u dhacaysay baa waxaan arkay garaac dhacday mise xabadii koonfuriyo koonfiloo go-ay markaasaan idhi alleele waxaa ku dhacday xabadii xesjeed lale
fardaala gorongol baa odhanahaya badala gorongol ma xabad kale ma dhicin oo ciidanka ingiriis ka tirsanaa oo ciidanka ingiriis ka tirsan
ismaaciil mirana waa dilay bay yidhaahdaan ismaaciil mari ma jirto gabayga iyo buugata colka yaa watay baa colka tiraa waxaa wata yuusuf yuusuf dheere shaah iyo oo sayidka xiga ahay, abba waa sayidka walaalkii oo wuxuu qabaa ninkaan le xisi jeellade ahay, walaashii xaliimo carta buu qabaa ahay, oo ninkaan xisi jeellada ah walaashiisa hooyi yaabay wada dhaleen ahay.
He- ee, abbahaas oo muusehan sheegayo A- ee, faarax cumar saddexdaasaa reer sheekh xasan nuur ahaa oo xoolaha haddii rag kalaa jirto dagaalka lahaa Hmm.
ragga kale Waa dagaalka lahaa baa dagaalka lahaa isagaasi ma- waa dhab waa dhab magaca muqadinimada Ha, waa dhab ragga kalea dagaalka lahaa oo dagaalamayey daraawiish isagu- ya daraawiish habeenkaasay guul la hoyad
jidka markaanu soo soconay alla alla baan naloo ku gabay faraskii teg ee sayidku u wargiinayey oo qaaday wixiisii iyo rakuubtii gabay baa marka teg marka jidka na- jidka annagoo joognaanu maqalnaa raajitadeen koofilow duni waa dhaawac baanu nahay raajitadeen koofilow dunida joogayn adigaa jidkii lagugu wada jirrinaaneeda jahanaba la geeyo adaa akhiru jahan nimankii jannuu kacay warbay jariiri shaalle jamacooyinkii iyo haddaa dawartii aragto sidii eebbahay kuu jirabay way jawaabteen daraawiisti kaarnaga madayntan iyo jeerkii dhe ingiriis tabyo waxaa ku dhacay jaxiyo baaruud waxay noo janjuunteenba waajibashadiinii anigana jikra ila helay shalay jahaadkii tugta weerar bay gooba raaygu jiteeyeen jeeniga hortiisay rasaasigaa joojeen jiiraanyada ila dhicin jiray cabkoodii siday kuugu jecin magliga jaraaracdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jeerarka u muj nafjeclaysigii baa migijaalow iga daadhi jarjalleecidii baa wadnaha jeebka soo raqay jeedaaladii baa inuu kulu jillaadmay jimickaagama helin tuugmadan jariiyo ruuxii markaan duuqiraadaba afka iga jufreeyaan jeedaala- jeedaaladii baa inuu kulu jilma anigana jigray ila helay shalay jahaadkii dudfabeerbay goobaqay ku jiteeyeen deyniga hortiisay hesaasigaga duugteen sayidkiina waa jibindhow iyo joobka soo bixi haddaan la istikraarey tolkay laga jiroonaag gabayada ah waa sayidka goormuu tiriye gabaygaas ma ma intaanu sii soconay buu xaggaasoo ku tirshayba imise cashaad sii socotay
dhowr iyo toban
xoolihii xoolihiida dhaxay baad soo dhicinayseen faraskaadi ka hormaray
faraskaa naga hormaray oo warka idinku soo celiyey
faraskaa waxaan ku yidhi daraawiish sawmarsiga waxaan ku yidhi su-aashiisa bal.
waxaan ku Mm.
yidhi daraawiish ma- eh, kun iyo sagaal eh, markii eh, koofi la dilay kadib waxaadna tiri daraawiish markaasaa ugu dambaysay gacan ay qaaday haganimo maxaa ugu wacnaa xag ilaah bay ka timi xag ilaah xag aadana maxaa ka yimid xag waxay ka timi arladii baa abaarowday oo xooli bindir bindir ma lahayn safa magaalo ma lahayn timir ma lahayn bariis ma lahayn shaah ma lahayn xoololay bay yihiin sidii berigii dhowta xoolihii soomaaliyeed abaarta taasoo abaarta yeeshay oo aynaa bindar lahayn sow shuuf ma aynu noqoneen dee taasoo shuuf ay- ma- markaasaa la- la abaaruuye badda miyaa laydinka xiray ingiriisku badda oo badda xagge maxaa yaa noo keenaya bandarna lama tegi karo bender lama yaana siiya bandarna bender maadnaa tegi karo ma oo xaggee ka joognaa col baanu nahay soo cilmi adeer daraawiish Mm.
hubku halkee uga imaan jiray wuxuu ka iman jiray ma waxaa ka iman maare bahal maare iyo jiri Ha, baa ka iman jiray xaggaa waa la soo gadi jiray Ah, niman uun xagga majeerteenna Ah.
waxaa ka iman jiray maaraha oo sayidkaa deela haystay dhinaca sire iyo boqolka iyo markii beri dambe berigii dambe lala culuubay arrilaada lala culuubay daraawiishtu girligaad ma haysan jirtay ma- mala ma helin weligeed ma haysan weligeed ma helin ma girligaad helin karin xaggee ka yaa waxaynayay yaa hirayay kaasuba qarribayoo la qaadiyey kii aanu helnay kaa maalintaasba kii berigii koofil kii koofii Ah.
la saariyo oo yaa kiciya qarriban orsaas yaa u haya
gabaygii maxaa ka haysaa gabaygii dabada badnaa ee daraawiish laga tudin jiray sayidku tudin jiray ismaaciil mida tudin jiray
wallaahi adiga iskaba ilowka iska ilowsane ya ah waaba iska ilowsane walaa
waxaad adeer bal xoogaa nooga taariikhaysaa Mm.
berigii dayuuraddu timid dayuuraddii
goor iyo subaxa jabkay geysatay iyo goortay timid iyo meelaha goor subaxa midasho baa idin ku yeesha midasho soo maaha adu xagee joog annagoo dariiqadaanu joogay midasho baa joog annagoo sayidkii yaa iska joogna waagu beriyey waagu beriyey aanu waxaan maqalay dhaqdhaqdhaqdhaqya mise maxaa jiifamay dhowr iyo toban baa jiifaanka
hore war looguna hayn xagee looga hayay mar baasa la yidhi geeda yeelo dayuurad bal nin meesha joog jiradu ah xaggaa laga soo qabtay xaggee wadankaa ga- Soomaaliya.
xaggaa- gaalo ah, gaarada ah. baa yidhi waxaan ka baqayaa bahala yeelo dayuurad inay inoo timaado markaasaa la yidhi yaa garta wixii markii hore waxay soo riday waraaqo waraaqay soo ridday waraaqay soo riday Haye.
waraaqihii baa sidii ma- sidii nabadeed Haye.
ay ahayd waraaqihii baa la qaatay ah, goorti waraaqihii lagu siirsan yahay mise dhexwejidhirkaac allah maxaa jiifa maxaa jiifa oo- oo yaa isa- yaa istibay dabadeed Haye.
meel walbaa loo- Waa la kala yaacay.
la kala yaacay adugu markii la kala yaacay Mm.
yaad raacday halkee u baxay waxaan u soo kacay xaggii xoolihii iyo xaggaasoo ma- ma aan soo kicin iyo Sayid- ta- sayidka wax ma ka raacday may raggii raacay sayidkuma ma raac raggii sayidkii waxaa raacay wax yarba cilmo ma raacin waxaan boqol nin ahayn baa raacay ee inta la soo kacay iyo xoolihii iyo xaggaa iyo la qaatay baa waxaa u timi huwe iyo gaalo iyo gaari waxaasaa ugu yidhi oo cabdille ma taqaan oo cabdille abdulahi xasan ogaas haa
ee gaaraha joogi jiray
adeer waxaan ku weydiiyey Eh, adeer waxaan ku weydiiyey Eh, daraawiish markay jabtay oo dayuura jabi- dayuuradi jabisay mm, dhibihii idin soo oo la kala qaxay mm.
dhibihii idin soo gaaray maxaa ugu daraa oo dhibi haddii aan- soomaalida soo gaaray haddii nalaca maya daraawiish gaar ahaan idin haddii soo- dibadda naloo saaray dibadda oo xolihii nala ka qaaday oo da- raggii la qabsaday oo naagihii nala taxaabtay dadii iyo duunyo gacanta nala ku dhigay dadii iyo duunyo ninuu nin fiigay maahay nin fiigay maahay gacantaa nala ku dhigay Ah, oo nala soo taxaabay nala soo huwa nala soo geshay Ah, dadkii la soo taxaabay seebaa loo gala waxaa la keenay huwan huwan baa la dhex keenay Ah, huwan soomaali harta isaaqi iyo daaro Ah.
baa la dhex dhigay oo dhex dhigay laakiin in- wixii ingiriis- rag ahaa ingiriis wax gooni ah oo u raacday oo u qabsaday oo raggii daraawiish ka tirsanaan jiray ma jirin haa wuxuu qabsaday niman xirsi cartan uu doonayay xirsi cartan Ah.
iyo seraar Ah, iyo iyo- iyo iyo jaamac ee- ee- ja- ee, jaamac- ee, jaamacse ah.
raggaasuu qab- gacanta ku dhigay waa raggii waa raggii raggii